subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha maaj waa saddex iyo toban sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari hadda waa lixdii iyo barhkii aruurnimo idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah dadka ku nool magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa tan iyo xalay ku mashquulsan sidii loo heli lahaa oo dibadda loogu soo saari lahaa saddex qof oo laba ka mid ah ay carruur yihiin oo xalay fiidkii ay la duntay mashquul ku taalla guri ka mid ah guryaha magaalada gaarisa aabihii oo labada cunug markaa gacmaha hay yaa lugta la laacay oo ku fiiriyey lugta musqusha isagoo leh halka gelgelinaysa ma halkan baa tusaaleynayo lugta ku fiirinaya kadibna nasiib daradaasaa dhacday hal mar oo keliya ayay gudaha galeen salka hoose ayayna u tegin laa haatan oo ay ku jiraan
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha britain teresa may oo mar kale ku guuldaraysatay inay cod u hesho qorshaheedii ka bixidda midooda yurub dowladda jabuuti iyo somalilan oo kala saxiixday heshiisyo dhinaca isgaarsiinta ah ciyaarihii ayaan iyaguna meesha ka maqnayn marka horese warkii caalamka maamulka madaxweyne trump ayaa indhaha ka weecinaya baaqyada maraykanka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka imanaya ee ku saabsan in la joojiyo adeegsiga dayuuradda rakaabkae maraykanka lagu sameeyey taasoo muddo lix bilood gudahood ay laba ka mid ihi dhaceen islamarkaasna ay ku dhinteen saddex boqol iyo konton qof sida laga soo xigtay saraakiil aqalka cad ka tirsan kuwaasoo aan caddaynin cidda uu madaxweyne trump arrintan kala hadlay ayaa sheegay in madaxweynuhu uu qayb ka yahay dooda ku saabsan dayuuradda boing max dhinaca kale saraakiisha ka tirsan shirkadda boing ayaa sheegay in talaadadii shalay madaxweynaha ay wada hadleen maareeyaha guud ee shirkadda iyadoo maareeyuhu uu xaqiijiyey madaxweyne trump in dayuuradda nooca max ay ammaan tahay saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa xaqiijiyay in labada mas-uul ay wada hadleen hase yeeshee waxay diideen inay faahfaahiyaan wixii madaxweyne trump iyo madaxa shirkadda boing dennis millenberg ay ku wada hadleen
ergeyga gaarka ah ee dowladda maraykanka ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalka venezuela eliod abramis ayaa sheegay in maamulka madaxweyne trump uu toddobaadkan ku dhawaaqi doono cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogo venezuela diblomaasigan wax faahfaahin ah kama uusan bixinin cunaqabateynta cusub ee la saarayo dowladda venezuela balse wuxuu sheegay in si gaar ah loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shakhsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca socdaalka ah maraykanka waxauu horey uu cunaqabateyn u saaray saraakiil dhinaca amniga ah shirikadda soo saarta shidaalka ay dowladda maamusho iyo bankiga ay wada leeyihiin ruushka iyo venezuela xayiraadan cusub ee uu maraykanka saarayo venezuela ayaa kusoo beegmaysa xilli uu xokayaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo ku dhawaaqay in maamulka madaxweyne trump uu xirayo safaaradda uu maraykanka ku leeyahay magaalada karakas
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatan gaarisa dadka ku nool magaalada gaarisa ayaa tan iyo xalay ku mashquulsan sidii loo heli lahaa oo dibadda loogu soo saari lahaa raqi ruux saddex qof oo laba ka mid ay carruur yihiin oo xalay fiidkii ay la duntay masquul ku taalla guri ka mid a guryaha magaalada gaarisa ee dalka kenya saddexda qof ayaa kala ah nin odaya wiiluu awow u yahay iyo wiil yar oo ay dhaleen reerka degan guriga ee musiibadu ka dhacday dhacdadan qaracanka leh ayaa waryaheena nuur xasan nuur uu ka waraystay waryaheena magaalada gaarisa maxamed faarax shire masiibadan dadka guriga deganaa ee kirada u deganaabaa waxay u yeereen odaygii gurigaas ka lahaa ayagoo markaa uga dacoonayay in musqushu ay ligliganayso qeybta boosameerada kadib odaygii waxa uu la yimid ilmo yar oo gacanta watay oo ahaa ilmo awow u yahay musqushii qeybtii dadku ay ka docoonayeen way gelgelinaysaa ay lahayd iyo tegay cunug yar oo isaguna xaafada dadkii deganaa ee looga andacoonaya inuu isbitaas ka dhacaa ayaa ku darsaday cunugii kale gacanta qabsaday aabihii oo labada cunug markaa gacmaha hayo yaa lugta la laacay oo ku fiiriyey lugta musqusha isagoo leh halka gelgelinaysa ma halkan baa tusaaleynayo lugta ku fiirinaya kadibna nasiib daradaasaa dhacday hal mar oo keliya ayay gudaha galeen salka hoose ayayna u tegin ilaa haatan oo ay ku jiraan marka ay wax dhacayeen marka imisadii ayay ahayd xalay
xalay makribkii idaacaddii hore ee v o e da qeybteeda markaynu sii gebagabeynanay ayay masiibadu dhacday intaasoo idil waxaa ka dhursugaynay oo dadku iyo weliba dawladda ay ka dhursugayeen in mar-uun ay soo saari karaan ururada kala duwan ciidamada booliiska militariga laanta dabdamiska iyo weliba wasaaradda dhulka khubrada ku xeel dheer arrimaha noocan oo kalea dhammaan waxay ahaayeen kuwa shirarjir ay ku kala qabanayay meesha culeys fara badanna saarayay laakiin waxaa suurtogeli weyday meeshu haddii ay ahaan lahayd meel saxaro laga soo dhuuqayo way fiicnaan lahayd laakiin waxay noqotay meeshii dhoobo iyo caro salkay u yaalaan marka waxay noqotay oo keliya in la helo dad tabarucayo oo naftooda bixin karo in yaraanjirooyinkii gudaha loo geliyo baaldiyo looga soo qaado caradaasi iyo saxaradaasi isku adkaatay karuurka isku noqotay marka hawshaas way hadda hawsha socoto qofkii meeshaas galana kuma jiri karo soddon ilbiraqsi ka badan kuma jiri karo oo waxa weye wuu caburmayaa taasi waxaa kasii daran guriga oo ah guryaha qadiimkii hore ilin laga gala ma laha ilin laga soo baxana ma laha hadday dhici laha xataa in gargaar sabab badan la muujin lahaa xataa dhulkii caadadii fara badan ayaa ka jiro
waayahay adigu waxaan filayaa inaad goobta tagtay marka maxaad ku sifeyn kartaa xaaladda ka jirta godkaasi musqusha ah ee ay ku dhaceen saddexdaasi qof oo ay ku jireen labada caruurta ah warar badan oo toddobiiyi tobankii sane lasoo dhaafay aan kasoo jebinaya gobolkan waxaad moodaa in iga duwan yahay midkan abaaro gaajo iyo weliba macaluul dagaalo ahaa intuba sababo ayaa jireen laakiin sababta caawa waxaan ku micneyn lahaa in masiibo adag ay tahay oo xataa gurmad aan loo fidin karin gudahana aan la geli karin waxaa taasi kasii daran dadku iyo caruurta iyo waayeelada halkaasi hadda degan walbahaarka ugu badanna dadku uu ka haysto wax kasoo bixi doono marka in laba iyo toban saac in ka badan laba cunug iyo waalidkoodii ay musquul ku xaraysnaadaan ilaa haatanna ay jirin dawlad xataa la dhihi karo inta usoo gurmatay bay sameysay wax ka duwan wax hadda ay sameynayaan waa wax adag marka wax weyn uon kusii fasira ma garanayo in qudhigaygu muruga ay taabatay oo aan kamid ahaa dadkii meesha tegay xanuun fara badanna aan ilaa haatan dareemayno aada iyo aad waa wax aada iyo aada looga naxo oo waa masiibo dabcan ku cusub dhagaha soomaalida in dad soomaaliyeed ay ku dhacaan musqul oo aan wada naqaano marka maxamedow haddii aada wareysatay dadka yaqaanaa ama qoda musqulaha inta mitir uu godka la ekaa ama uu la ekaan karo musqulaha magaalada gaarisa iyo haddii ay maamulka ilaa iyo imika ka hadleen iyo dadka ku shaqada leh badbaadada wata inta badan musqulaha gaarisa la qodo ilaa iyo waxa weye ilaa iyo toban mitir oo hoose balac ahaan toban mitir oo hoose gudaha hoose dhinacayadana nin walba iyo tabartiisa laakiin tan way ka duwan tahay oo hadda cid si bayaan bayaan u sheegi karta ma aha ma jirto guriga waa guri qadiim ah ilaa iyo afartan sano ama soddon sano ka hore ayaa musqushan mid laga guureynayay marka khubrada dhulka iyo daristo dhulgariirka iyo weliba xaaladaha noocan oo kale ah ma dhihi kari gaariso way joogaan marka laga reeba in qoladan dhulka ka shaqeyso aan kasoo reebo kuwaana khatarta ay ka hadlayaan waa khatar xataa cabsi ay ka qabaan in icidka iyo weliba walaxaha ee halkaasi ku gaamuray gudaha ku jira musqushaasi dadkaasi xataa aan lagu tegi karin jirkooda oo dhamaystiran marka walbaha fara badan ayay ka muujinayaan dawladda dabdamis bay keentay ciidamaha yimid dadaalo fara badan baa la muujiyey ambulansiya meeshii joogo booliis baa joogo lakin waxay ugu turan tahay ma laha eheladii iyo waayeelkii iyo dadkii meesha ilaa haatan ku xaraysan ama ku dhintay ku jiro ama dul joogo waxay ugu turan tahay ma laha
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da magaalada gaarisa waqooyi bari kenya maxamed faarax shire oo khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari
sharcidiyayaasha dalka britain ayaa markii labaad si weyn u diiday qorshaha ay ra-iisul wasaare theresa may ku dooneysay inay dalkeeda uga saarto midowda yurub arrintan ayaa haatan godeer kusii ridaysa qorshihii ay britain kaga bixi lahayd midowda yurub taas oo xilliga kama dambaysta ahi ay lix iyo toban maalmood ka harsan yihiin maxamed cabdi xasan sandheere ayaa haddaba codkii shalay iyo marxaladaha uu qorshahani ka bixiddu soo maray ka wareystay maxamed cabdi aadan raambe oo siyaasadda dunida iyo xiriirka caalamiga ah ka barta dalka britain
walaalo waxay ku saabsanayd codbixintan maanta waad ogeydeen oo iminka labadii sane ugu dambeeyay oo waxaa socday inuu waddankan ingiriisku uu doonayo inuu ka baxo midowda yurub taasoo wakti badan soo qaadatay laakiin tan maanta waxay ahayd waxaynu ogeyn january sanadkan in baarlamaanku uu coreeyey heshiis ay la gaadhay ra-iisul wasaaraha waddankani madaxda midowda yurub heshiiskaasoo noqday heshiiskii ay baarlamaanku diideen ee intii taariikhda waddankani ay jirtay codadka ugu badan lagu diiday iyadoo codadka majority-ga lagu diiday uu ahaa laba boqol iyo soddon waktiga in badanoo xisbigeeda ka midina ay u codeey kasoo horjeesteen heshiiskeeda markaa kadib waxay kula noqotay midowda yurub si ay ugala soo xaa ugala soo xaajoogto in heshiiskaa wax laga bedelo wakti badan bay qaadatay xalay labiiyo tobankii iyo wixii ka dambeeyey ayay heshiiskii qeyb kaleo ay reassurancy ama ay leeyihiin ay siinayeen kalsooni ama ay ay ay usoo ogolaadeen marka heshiiska cusub ayay maanta soo hordhigtay heshiiskaasay maanta loo codeynaya heshiiska miyaynu qaadanaa mise ma qaadano marka waxaa maanta loo codeynaya heshiiskaasu ahaa heshiiskaasi baarlamaankii maanta isaguna maantana si kaleo aada u weyn buu u diiday cod ilaa marka la eego boqol iyo afartan iyo sagaal majority-a ayaa maanta ay ku diideen baarlamaanku in la qaato heshiiska cusub kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee waddankani uu sheegay inaanu heshiiskan cusubi aanu waxba ka bedeleynin heshiiskii hore marka loo eego international lawga ama qanuunka caalamiga ah oo uu la lamid un uu yahay kii hore baarlamaanku ay hore u diideen wan gartay waxaa la yidhi xilliga kama dambaysta ah ee britain ay ka baxayso midowda yurub waa sagaal iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ee march muddadaa ka hor ra-iisul wasaaraha fursadaha hor yaalla maxay yihiin walaalo waa run wakti badani nagama xigo waxaan umalaynayaa maanta waxay naga xiga ilaa adigu shan iyo lix iyo toban cisho meelaha fursadaha meesha yaalla waxa weeyaan berri oo maanta ay bishu noqonayso saddex iyo toban baarlamaanka waxay soo hordhigaysaa haddana baarlamaanka wuxuu codeynayaa in sidaa tooska ah iyadoo bilaa heshiisa lagaga baxo midowda yurub iyo in heshiis lagaga baxo marka haddii ay baarlamaanku u codeeyaan in bilaa heshiis lagaga baxo midowda yurub sagaal iyo labaatanka march sidaasa lagaga baxayaa haddii ay yidhaahdaan heshiis ayaynu u baahannahay heshiis baynu kaga baxaynaa waxay noqonaysaa haddana afar iyo tobanka inay baarlamaanku ay u codeeyaan in dib loo dhigo article qodobkan kontonaad ee kabixista oo cayimaya oo ahaa in sagaal iyo labaatanka laga baxo kaa laftigiisa waxaa imanaya isaguna su-aal baa imanaysa oo imisaa dib loo dhigaya midowda yurub caaw caawa way ka hadleen waxay yidhahdeen waa inay la yimaadaan sababo macquula waa inay u k la timaada hadday doonayso in dib loogu dhigo iyadoo aynu ognahay ama bishan julaay ay soo socota inay baarlamaanka midowda yurub doorashadiisa ay dhacayso intaa ka horeysa in xal laga gaadho waddankan britain baarlamaanka ma waxbuu ku yeelanayayo haddii extention ama waktiga loo kordhinaya uu dhaafayo xilliga khasab waxay noqonaysaa in baarlamaan waddanka laga soo doortay oo midowda yurub u fadhiista marka ra-iisal wasaaraha iyo tiimkeeda iyo in badan oo xisbigeeda ka mida waxay leeyihiin iyayna ka badanin laba saddex bilood intaa dib loo dhigaya taasi waxay taasi waxay keenaysaa iyada laftigeeda in aan la ogeyn xilliga loo dhigayo sababta loo dhigayo iyo baarlamaanka midooda yurub inay aqbali doonaan in dib loo dhigayo in kale waan gartay arrin aada looga hadlaa waa arrinta waddanka northern ireland ireland bal ya sawir naga sii meesha ay arrintu ka khusayso ka bixidda britain ee midooda yurub
walaalow north ireland arrintooda waa arrin aada iyo aada yaro complicated ama aada Qallo- qallafsan.
yaro adag tahay ha la farsamo ahaan north ireland waa xuduudka keliya ee engegan ama dhuleyd ee yurub iyo iyo iyo- iyo iyo iska soo galaan iyo iyo iyo ingiriisku Een, waad ogta oo een, laba kooxood baa ku dagaalami jiray een, north ireland oo qolana ay midowda in- in- ingiriiska ay doonayeen qolana ay doonayeen inay ka madax banaanaadaan ingiriiska oo in badan oo waxaa la jira heshiis caan oo la yidhahdo een, een, een friday agreement oo madaxweynihii hore een, maraykanka bill clinton iyo een, tony blair ay ay qayb ka ahaayeen waxaa la leeyahay heshiiskaas saameyn buu ku yeelanayaa haddii la kala xidho waxaa laga yaabaa dagaaladii iyo dhibaatooyinkii berigii hore jiray inay dib usoo noqda usoo noqdaan oo qolada ingiriiska ogol iyo qolada yurub ogoli inay kala jabaan oo qolana ay tidhahdo yurubtaan la joogana qolana ay odhanayso ingiriiska la joogana deetana colaadii berigaa hore la damiyey inay halkeedii dib uga soo cusboonaato kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdi aadan oo loo yaqaana rambe siyaasadda dunida iyo xiriirka caalamiga ayuu ku bartay dalka britain waxaana isagoo ku sugan magaalada london uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena maxamed cabdi xasan sandheele
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda jabuuti iyo somalilan ayaa maalintii shalay ahayd kala saxday heshiisyo iskaashi oo la xidha dhinacyada isgaadhsiinta boostada iyo teknolojiyada iyadoo heshiisyadani ay saxaaxa ku dugeen wasiirada isgaadhsiinta iyo boosaha ee jabuuti iyo somalilan wariyaheena dalkaasi ramadaan muuse ayaa warbixinta noo haya heshiisyadan ayaa kala ah dhinacyada isgaadhsiinta boosaha iyo teknolojiyadda wasiirka jibuuti ee warfaafinta boosaha iyo warisgaadhsiinta cabdi yuusuf suge ayaa iga waramay iskaashiga jibuuti iyo somalilan iyo heshiisyadan ay kala saxeexdeen iskaashiga labada qaybood ma aha tii ugu horreysay waxaa hore noogu yimid ahayd wasiirka cadaaladda ee somalilan wasiirka difaaca iyo wasiirka maxaa ahayd arrimaha gudaha yaa hore noogu yimiday waad arkayso maalinta dhaweydee afartan maars aan xuseynay afartan jirka xisbiga iyaga r p p na way nagala joogeen maantana tani waxay tahay waa wasiirkii afraad ee inta aan imika anu xukuumadda ku jiro aan arkayo heshiiskan iyo ujeedadiisuna waxay yihiin sidii iskaashiga labada dhinac loo saro u qaadi lahaa weliba khaasatan yacni xagga warisgaarsiinta een, teknolojiyadda cusub ee i c t-ga loo yaqaano boostada iyo wixii domain qaybta telecomka ku saabsan oo dhan in aan wada xidhiidh iyo marka hore baan wada shaqaynayna laakiin tayada intii kasii biirno ayaa tahay ajandahaas wasiir waxaan beryahan dambe soo biiray waxaa la moodaa somalilan iyo jibuuti inay intii hore iskaga soo dhowaadeen ee lagu yaqaanay maxaa soo biiray Een, kolley dee markay wax bilaamayaan maalin walba maalinta ka dambaysana way kasii xoog weyntahay kasii quud weyntahay waa waktiga unbaa siinaya quwadana sidoo kale wasiirka somalilan ee isgaadhsiinta boosaha iyo teknolojiyadda doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ayaa isna dhinaciisa ii faahfaahiyey heshiisyadan ay kala saxeexdeen jibuuti iyo somalilan horta marka hore eh, xidhiidhka somalilan iyo jabuuti waa xidhiidh soo jireenah oo waxa weeye siddeed iyo labaatankaa sannadood ee somalilan ay jirtayba xidhiidhka labada dal aad iyo aad buu u fiicnaa waxaan maanta maaha aanu anagu bilaabayno ee waa waa sii xoojinu Een, haddaan usoo noqdo een, hawsha maanta aanu kala seexannay waxay ku saabsanayd eh, dhowr dhinac mar koowaad waxa weeye in labada wasaaradood ay wada shaqeeyaan oo ay iska kaashadaan isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda iyo boosaha marka een, waxaanu samaynay een, heshiis guud guddi farsama iyada laftigeedu qaybka oo labada wasaaradood ay wada yeelan doonaan qaybtaasi waa ta koowaad ta labaad waa si gaaro isgaadhsiinta maadaama labada wadan ay ay jaar yihiin inay wax badan wada qabsadaan oo waxa weeye een, jabuuti laftigeedu waxay maaragtay waxay aada ugu horeysaa dhinaca xarkaha iyo keebalada oo waxaad ku baratay inay in badan soo maraan jabuuti inaguna marka inaan experienska aan ka qaadano mental boosaha iyaduna arin kale aad iyo aad muhiim ah waxaan ku heshiinay in boosaha somalilan ay soo maraan jabuuti oo ay ku xidhaan adduunka wixii boos somalilan ka imanaysa iyo wixii boos noocay doontaba ahaatee ku socotay somalilan in halka soo maraan marka taasaanu kala saxanay wasiirkuna aad ugu mahadsan yahay isagaana martiqaaday sidoo kale waxaan halkan aad uga mahadnaqaynaa waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil murgeele xukuumaddiisa iyo shacabka reer jabuuti oo dhan marka waxay ahayd uun si xoojin xidhiidhka labada wadan oonu halkaa kasii ambaqaadayno booqashadii u dambaysayna noqon mayso way sii soconaysa wadashaqayntii waa tan xoogaysatay jabuuti iyo somalilan rajadii markaa ay somalilan dadaalkeegii xaggii aqoonsiga diblomaasiyadeed iyo waxaa maxaad odhan lahayd iyo dhaqdhaqaaqa horta wadamano kalena aqoonsi baa laga raadsanaa wadamana walaalaa layahay jabuuti waxaan nahay walaalaan nahay oo iyaga ma aragtay mar walba walaalaan nahay waxa weeye waa ummad isku midaan nahay oonu isku fidnay marka waa uun maaragtay ummad walaalo isu soo booqatay oo isu soo martigelisay marka halkaasay kasii soconaysa waxaa maaragtay qayb weyn ka mida xidhiidhka labada dal safiirka jabuuti u jooga somalilan madax xuseen kavaliye oo isagu maaragtay door weyn ku lahaa iyo safiir cabdifataax oo isna maaragtay xoog weyn yani arin weyn ku lahaa laba dadaal marka booqashooyinkan iyo xidhiidhkan aad arkayso waxaa door weyn ka qaatay labada safiir oo iyaguna runhaantii dadaal dheer muujiyey maantana qayb weyn ka ah hawshaan gacanta ku hayn ramadaan muuse v o a jibuuti aad buu mahadsan yahay ramadaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay weli waxaad la socotaan v o a washington haatana dhinac ciyaarahaan gelaynaa nuur baa ila fadhiya stuudiyaha nuurow waxaanu dadweynaha usoo gudbin doonaa ciyaarihii habeenkii xalay la ciyaaray ee ka mid ahaa champions league amaba horyaalada qaaradda yurub laba ciyaarood baa dabcan dhacay waa mid dhex martay kooxaha yuventus iyo atletico madrid oo ka kala socda dalalka talyaaniga iyo spain iyo labada kooxood man united aanidhahda man city iyo shalka oo ka kala socda dalalka ingiriiska iyo jermalka haddaynu ka hormarno xiisaha gaarka lahayd waxay ahayd ti yuventus iyo atletico madrid waa sidaas sheegtay sandheere ciyaartaas ayay ahayd ciyaartii la wada sugayey xiisaha gaarka ah oo ay lahaydna waxay ahayd lugtii hore ayaa kooxda atletic madrid oo gurigeedii ku garaacday kooxda yuventus waxaana la sugayey in yuva ay ku bedeli doonto saddex gool iyo eber sidaas ayaana dhacday ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada turin ay ka dhisan tahay kooxda yuventus ayaa ciyaartooyda iyo tababaruhu waxay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad xamaasad u lahayd dhan walba marka laga fiiriyeyna kaga wanaagsaneyd kooxda atletic madrid saddex gool iyo eber ayayna ay ku badisay kooxda yuventus sidaa ayayna u gudubtay wareegii sideedda waxaana xusid mudan in saddexda goolba uu dhaliyay ciyaaryahan christiano ronaldo qeybtii hore gool ayuu dhaliyey gelinkii labaadna laba gool oo mid uu rigoore ahaa ayuu ka dhaliyey kooxda atletic madrid ciyaaryahankan isaga ayaa ahaa ninka ugu goolasha badan tartankan taariikhda boqol afar iyo labaatan gool ayuu ka dhaliyey maxamedow sideed iyo toban gool ayuu dheeryahay ninka kusoo xiga ee messi marka ronaldo xalay isaga ayaa ahaa xidiga mar uu hadlo wuxuu yiri yuventus sidaan ayay ii keentay in aan ka fujiyo waqtiyada la ii baahan yahay ayuu yiri laguma khasaarin tababaraha atletic madrid diego simeone wuxuu yiri waa u qalmeen koofida ayaan u siibnay yuventus aad ayay noogaga wanaagsanaayeen waana u qalmeen waxaa sidaas yiri isna goolaliyahooda u dhashay faransiiska anton graceman ciyaartoyda yuventusna dabcan waa loo saadaalinaya sanadkan inay gaari doonaan laakiin lama filayn in lugtii hore laba gool looga badan doono taas oo ka nixisay taageerayaashooda laakiin hadda neeftii waa ka foqday oo wareegayay ku raayeen ciyaarta kale manchester city toddoba gool iyo eber ayay ku xaaqday shaalka lugtii hore saddex iyo laba ayay kusoo badisay marka isugeynta labada dhinac labada lug toban gool ayay kaga badanaysaa kooxda shaalka jimcaha soo socda ayaana isku aadka wareega sideedda la sameyn doonaa kooxaha weli ilaa hadda soo baxay waxaa kamid ah manchester united waxaa kamid ah maaragtay kooxdii ayax oo real madrid soo reebtay iyo kooxo dhowr ah caawana waxaa la sugayaa in midkood ay soo baxaan afarta koox ee ciyaari doona barcelona iyo leon lugtii hore eber eber ayay kusoo dhamaatay waxayna ka dhacday guriga leon faransiiska la arki doone caawa inay barsa badin doonta in kale bayer munic iyo liverpool ayaa iyana ciyaartoodii hore oo ka dhacday magaalada liverpool waxay kusoo dhamaatay eber iyo eber caawa waxay ka dhici doontaa dalka jarmalka iyo magaaladii munikh marka natiijooyinkaas ayaa ka harsan wareegii lix iyo tobanka sane waaye waan soo gudbin doonaa kole dhegeystayaasheenana haddii la idhaahdo haatan dhinacii heesaadan aydan u baydhno amaba jaleecno heesta onkod iyo fanaanka cabditahliil warsame
heestaasi onkod iyo fanaanka cabdi tahliil warsame ayaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa waxaana ay gabagabo u ahayd idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere anigoo ahaa nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan
iyo ooda hagaagsan qaylinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu astaysto buu eeganayaaye asagay usha toosan iyo ooda hagaagsan hayinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu astaysto uu eeganayaaye haddana min idhaahdo